habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington waa fiidnimo salaaso ah bisha januari waa siddeed iyo toban sannadka labada kun labayo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka famiyada magaalooyinka qariya boggeena internetka ee caalamka o dhan ee v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilan uu ku tegay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya
wax ka dambeeyaba martiqaad uu soo fidiyey prime minister abiy axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay markaa ujeedadu waxaa eedan kulan caadiya oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berber port oo kale scholarship
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo gaadhay duleedka magaalada muqdisho
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob ka diin xoodihiina iga dhammaadeen iyaan cilmihii la soo carray markaan cilmihii la soo carray intaan imid waxaan haysda male cilmihina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jiranaas
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeheska warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho wararka ay heshay v o edu ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen toban kalena ay ku dhaawacmeen nawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah ka maanta dhacay oo kale ururka al-shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimadda dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xoutiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimadda yemen ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliyo hore oo militari ah iyo qoyskiisa halka xuutiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen labaatan qof tiro kaleoo dhaawacna ay jirto xulafada sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda sanca waxayna sheegeen inay qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii dowladaha khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yemen hay-adda m f f ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa horey u baartay nin u dhashay dalka britain oo afar qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka malik faysal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baadhayay dabayaaqadii labadii kun iyo labaatankii laakiin markii uu usoo duulayay dalkan maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn afarta qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambayntii la sii daayey iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo toban saacadood ah ninka weerarka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo malik faysal akram oo afar iyo afartan jir ah ayaa waxaa joogtay booliska waxaana uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka britain labadii kun iyo labaatankii waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray britain taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tilmaamay fal argagixiso markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ayaa waxaa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xoogan uu ka dhacay maqaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdilqaadir maxamed cabdulle cabdilqaadir haddaad i maqashid bal faahfaahin naga sii arrintaas
xuseen qarax ayaa ka dhacay maqrinimadii caawa muqdisho gaar ahaan xerada ciidanka lagu tababare nacnac ay ku taal degmada wadajir qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xerada meel banaankeeda oo maqaaqiyo ay ku yaaleen halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen wuxuuna ahaa qaraxa mid uu fuliyo qof isku soo hore waxyaabaha qarxa wuxuuna gudaha u galay maqaaqidan oo lagu shaahayay waxaana ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawac sida ila ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o da u sheegeen oo qaraxu markuu dhaca kadib xariiro kala duwan aan la samayna
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayadaas
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen afar qof dhaawacana ku dhawaad toban uu yahay hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaaqa meeshaas meel ku dhow ku taal oo askarta dowladdu ay fadhiistaan waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyey iyo qaraxii horeba maqaaqiyaha laga shaaha gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in askarta meesha ka dhow maadaama xaradeed meesha ka dhowdahay in la beegsanayay haddana meesha waxay ahayd maqaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad dan yara ay shaha ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka cadaya waana markii labaad oo meelahaas qarax uu ka dhaca gaar ahaan meelaha makaaxiyaha lagu shaaho oo eriyada u dhaxaysa xarada nina cagaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego marka ma cadda dabcan sababta loo beegsanayo saraakiisha ammaankuna tafaasiil maysan bixin laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo nonoqonayaan gaar ahaan muqdisho marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay laba maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo xoro waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo hafayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu balse dhaawac uu soo gaaro dalka dibadiisa loo qaado maalintii shalay waxaad ogeed in qof isku soo xoro waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dilay oo isku qarxiyey weriye cabdicasiis maxamuud gulad africa allah u naxariiste dhaawacna uu kasoo gaaro culusoosna dalka dibadiisa loogu qaaday agaasimihii t v-ga sharmaarke maxamuud oo ilaa hadda dalka dibadiisa lagula tacaalayo markaad fiiriso qaraxyada dhacaya sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey qarax uu la egtay kolanyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhow fesoni degmada wadajir marka dalka xilli doorasho u galay oo xaalada amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafo qaraxyada u dhacayaan gaar ahaanne waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafo sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarxinaya oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka xuseen aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e da magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jira kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a abaar aad u xun oo ka jirta soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan guryo kumeelgaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid warbixintan ay v o edu diyaarisay waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan halkani waa xerada barakacayaasha najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada muqdisho dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mida waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag muxuba aadan waa hooye leh afar caruur ah waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda waxay kasoo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mida shabeellaha hoose oo muqdisho u jirta sagaashan kilomitir
oktobarkaxni oo lama san roob manoodi xoolahayna iyo waxaan abaara baabi'si saasaan kusoo barkacni hal birina soo lugeyneyni soo lugeyn degmadayneyna ku nimid balse xaaladda halkan ka jirta ayaa ah mid adag nuur xasan cali waa konton iyo lix jir isaga iyo qoyskiisa waxay kasoo barakaceen guryahoodii baadiyaha fog ku yaalay waxa uu u muuqdaa mid aad u tabar yar isagoo xerada dhexdeeda soconaya waxaan ka soo kacay abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob ka diin xoolihiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo carray markaan ilmihii la soo carray intaan imid waxaan haysda male ilmihina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jiranaas
faa'iise cumar waxay maamushaa xeradan waxay ka shaqaysaa la socodka qoysaska maalin walba xeradan soo galaya waxaa degan sentarka najax saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo ka mida barakacyaasha cusbaayo hadda yimid oo dadkii abaaruhu ay ku soo dhufteen oo xooluhu ka soo dhammaadeen ilaa haddana dadkaas wax gargaara maysan helin ama xag dawladeed ha noqoto ama xag kaloo bini'aadinimo ha noqoto ilaa weli waxna soo gaara male ma haystaan biyo ay cabaan ma haystaan hooga iyo dhaxanta iyo qoraxda uga gabaadsadaan ma haystaan caawa roob hadduu yimaado meel ay galaan abaaraha iyo qulqulka dadka ka soo cararaya abaaraha ee soo gaaraya muqdisho waxa uu culays ku yahay nidaamka caafimaadka magaalada isbitaalada magaalada waxaa dhibaato xoogan ay ka haysataa korarka dadka uu ku dhacayo xanuunka covid sagaal iyo toban iyo xaaladaha liita ee nolosha oo walwal badan ku haysa saraakiisha caafimaadka cabdirasaaq yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka martiini horta abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaaraynay culayska iyo soo labakaclaynta xanuunka covid nteen marka culayskii jiray ee coronavirus ee dadku u dhimanayeen loo bukoonayey waxaa kusoo ziyaaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisi ama armihiisii sii fududaynaya faafitaanka xanuunka dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka qaramada midoobey waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunno deg deg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka covid sagaal iyo toban uu dadka isugu darsoomay mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacyaala oo ku nool xeryaha duleedka muqdisho iyo gudahaba ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhda ah nadaafadda oo aada u liidata dadka oo isku dul nool iyo biyaha nadiifka ah oo aanba la heli karin
aad ay umaadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad kala socotaanna waa lantaaf soomaaliga ee v o a madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed sida ay sheegeen saraakiisha somalilan kulankan ayaa ka dhacay caasimadda adisababa oo uu maanta booqasho ku tegay madaxweynaha somalilan warkan waxaa hargeysa kasoo diray waryahayaga hargeysa khadar maxamed cakulle qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyey casuumad rasmiya oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixinin safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha somalilan ay ku wehelinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda somalilan dr sacad cali shire iyadoo la sheegay in magaalada adisababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr ciise kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka cabdirasaaq kataaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa maruu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xidhiirka etoobiya iyo somalilan bilihii ugu dambeeyey somalilan ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo dibalomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda somalilan waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan maxamed jaamac raambo iyadoo golaha wakiiladuna uu saaka dhambaal hambalyaha u diray sida uu raambo sheegay baarlamaanka ingiriiska hadar aad iyo aad baad mahadsan tahay markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka ingiriiska saaka aqalka golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambaliyahan u diray mudane gafen williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay ee ah dooda uu baarlamaanka ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida somalilan goluhuna uu igu raacay waxaanu guddoomiyaha golaha mudane cabdirasaaq khaliif uu soo jeediyey in waraaq lasoo diyaariyo si toosoo loogu socodsiiyo mudane gaafil williamson oo mahad celin iyo bogaadina marka arrintaas waxay somalilan u tahay wax weyn waxay u soo kudhinaysaa somalilan in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda ingiriisku ay kusoo jeestaan somalilan iyo qadiinteeda gafin williamson hore ayuu yimid somalilan isagoo ah xoogayaa difaacah waana nin xoogaal u ah waxa ay somalilan qabsatay soddonkii sannadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservative-ka ee haya talada ingiriiska markaa somalilan macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka ingiriiska hor keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida somalilan somalilan macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shilis wada samaynaysaa aada iyo aadna waanu ugu mahad celinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ingiriiska xildhibaan raambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne biixii ugu ambabaxay maanta waddanka etoobiya arrinta waxaa timid socdaalka uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biix cabdi maanta ku tegay adsaaba waxaa horey ugu soo horreeyay wasiirka dibadda iyo wasiiro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadallada somalilan iyo soomaaliya adnaadan iyo cabdirasaaq ataash waxaa socdaalka madaxweyne uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo usoo diray ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaana rajaynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee somalilan etoobiya danaha ay labada wadan etoobiya somalilan ay wadaagaan iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa etoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee oggolaada in lagu galo basaboorka somalilan iyadoo xilligii malazanawi xidhiirka somalilan iyo etoobiya lagu tilmaamo inuu gaadhay halkii ugu sarraysay gaar ahaana wakhtigii uu madaxweyne daahir yaale kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka midowda afrika si kastaba ha ahaatee waxaa muuqanaysa in somalilan dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday islamarkaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha shiinaha iyo maraykanku ay ugu jiraan geeska afrika taasoo dadka qaar ay odorosayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta somalilan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
haddaba dhegeystayaal waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ciise kayd maxamuud cabdixakiin maxamuud shurwac ayaa uu ugu horeyn weydiiyey ujeeddada safarka madaxweynaha
safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ku joogo waxa weeyaan wuxuu ka dambeeyey martiqaad uu soo fidiyey prime minister abiy axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay markaa ujeedadu waxa ahayd un kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berbera port oo kale scholarship ardayda ethiopian ku barata intaas inta badan iyo iskaashiga ah labada wadan ee runtii waxaa naga dhexeeya baamashiro aad u weyn iyo migration labada da-aad labada dal loogu kala socdo waa hagaag markaa wasiir ma kulmeen madaxweyne biix iyo ra-iisul wasaare abiy axmed haa way kulmeen maanta waan gartay waxaynu ka warqabnaa markaa arrimo badan baa geeska ka socda wayna ogeyn xaaladda gudaha etoobiya iyo weliba waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda waxyaabaha marka laga yimaado somalilan iyo etoobiya hore uga dhexayn jiray ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen ay isla soo qaadeen
waan walahi wixii caadi laba dal hore uga dhexayn jira ma ka dhexeeya wax kaloo si gaara dee nabadgelyada of course oo laba dal walba wadan ah xuduuda la sugo in aan argagixiso iyo caynkaasi aanay labada dham midnaba soo tallaabin iskaashiya caynkaasa iyo wada hadalla caynkaasun bay ahayd wixii hadalku intu ku koornaantaas ahayd inta badan waa gartay gasta kale haddeen wasiir eegno waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka qaar ka mida dowladaha gobolka iskaashi lahaa waynu ka warqabnay in xukuumadda abiy axmed iyo weliba xukuumadda soomaaliya madaxweyne farmaajo hogaamiya aada isugu dhawaayeen soomaaliya iyo somaliland xaaladooda waynu ognahay maxaa iska bedelay arrinkaasi ma ka wada hadleen somalilan xidhiirhkeedii iyo weliba etoobiya oo xiliyadaasi farta lagu godayay iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday xiriirka somalilan iyo ethoobia ayuunba ay ku koobnayd wadahadalladu runtii soomaaliya meel ay kaga jirta may jirin laganama wada hadal soomaaliya lagama hadal soomaaliya iyo somalilan lagama wada hadal waxaa laga hadla danta labada dal udhexeeya waa gartay haddaynu ka nimaadno kulanka aad abiy axmed la yeelateen ra-iisul wasaaraha etoobiya magaalada addis ababa joogtaan waa caasimadii etoobiya dabcanna waxa weeye waa xarunta midooda afrika arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda marka laga yimaado kulanka aad la yeelateen etoobiya mas-uuliyiinteeda ma jiraan kulamo kalood goobta idii qorshaysan aad ku yeelataan aad mas-uuliyiin kale la kulantaan kole safaarado ayaanu kula kulmi doonaa gaar ahaan safaarada faransiiska halkan joogta iyo ta ingiriiska suuragala dhowr safaarood baanu ayaa kulanka noo noo qorshaysan la kulanno shalay aniga iyo prime minister aniga iyo foreign ministerkooduna waanu wada kulannay intaas aan ku sheegayn baan runtii sida labad loo sii adkaan lahaa xiriirka labada wadan si berber corridor iyo berber port iyo isticmaalkooda aan maaragtay uu soo bandhigi lahayn inay ethiopia isticmaasho inahaasma runtii inaasanba runta ku saabsanayd wagaag marka taa isticmaalka haddaynu eegno wasiir horeba etoobiya waxaa hore loo sheegay boqol kiiba sagaal iyo toban inay kaga jirto dekada berbera walow aan maxaan ku rahdaa sida dekadaha kale jaarkas jibuuto kale say ugala soo degaan si lamid aanay u isticmaalin dekada berbera haddana etoobiya waxbaa uga soo degi jira xilliyada qaar hadda maxaa soo kordhay ma isticmaalkiibaad kordhinaysaan ma etoobiya intii hore in ka badan doonaysa waxa gaarka ee dekada berbera hadda soo kordhay muxuu yahay wallahi isticmaalka dekada berbera kororkeeda oo de ethiopia oo dadka waa dal land locked ah dan weyn baa ugu jirta inay isticmaasho berbere port berbere portna aad baa loo casriyay siad loo socotaan berbere airportna maalin dhaweyd baa la furay waa dhaweyd baa la furay bil wax kasugeysa la furay marka madaqada runtii uun weeyaan xiriirka laba wadan ka dhexeeya ee baycam oo ilaa lix boqol dollar wax ka badan sanadkii ah waxyaabahaas aan koomayn waa garta intaynaan addis ka bixin haddaan iyadana su-aal deg dega kaa weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan waxaa lagu wadaa inay soo gaadhaan magaalada addis ababa kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda maraykanka afrika iyo weliba ergeyga gaarka ee geeska afrika maraykanka u qaabilsan suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xiriir yeelataan yaga
shalay buu yimid sida igu maqalaa nooma nooma qorshaysnaa wax official ah meeting aan nala yeelanayno invoygaas
wagaag haddaynu ka nimaadno addis ababa wasiir waxaa maanta dalka boqortooyada britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsoonto dood ku saabsan aqoonsiga somalilan siad u aragtaan dooddaas waa dood aan filayo inay midho dhali doonto waa waa shaqooyin badan imaka socotay oo dowladda ingiriisku runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambaysa in ay u dhaga nugushey madax banaanida somaliland iyo dib u soo noqodka somaliland lagu soo noqotay dalkeedii doodaas saasuma ayaan ayaa ayaa intaasay kabargaraynaysaa mostly waxaa kaloo ay kabargaraynaysaa in macaawimooyinka sida loo bixiyo soomaaliya iyo somaliland aan wax la iskugu darin adugu dooda caynkaas runtii qaybta siyaasadda ibnu ka hadallo waxa weeyaan aqoonsiga somaliland in ingiriisku u dhaganuglaado oo aad moodda imaka in sidii hore aad uga furfuran yihiin wagaag maaha markii ugu horreysay ee dalkaas ingiriiska qadiyadda somalilan lagu soo qaado xidhiirhkeeda welina somalilan ictiraaf ma helin waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa somalilan hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay dabcan xiliyo kala duwanna doodahan waa la yeeshay maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore waxay kaga duwanaanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalno runtii quwadaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah geopoliticska wax ka bedelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedsantahay maanta sidoo hore maaha quwadaha shisheeya meesha dalalka jaarka degan marka waxaan filaya reer galbeedku si khaasa inay u danaynayaan somaliland in ay aqoonsadaan marka waxaan filayaa inay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imanka
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ciise kayd maxamuud oo u warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo maalintii axadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi turkiga jaamac caydiid oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in xaaladda afhayeenku ay tahay mid degan caashe ibraahim aadan caashacuud oo la xidhiidhay safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca macalimu
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaada rag wariyaal ah oo soomaali ah dhalinyaro dhakhaatiir soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay maxamed cabdicasiis afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaadhin ambalaasyaa labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baadhis hordhacaa lagu sameeyey intii aanu la joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waana la hadlayay waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaan aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay markii hore loosii diyaariyey isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey qaabka dhaawacoodu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala galo dhaawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo xaguu u badan yahay lug iyo gacan buu u badan yahay laakiin de waa waa baaris bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay naguma keeno wax bulusoo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kule ku dhaco dee lama sii odorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalaas baa lagu waday bareelaa lagu siday annagu haddeer waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay isla markiiba waxaa la geeyey meeshii waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah mucalimo walaalkii ha walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kaloo soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda ordogan hosbitaal ee muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan masar ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay markaa nasiib wanaag dalkan turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa dhakhtarkaad tigtidba inta badan ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya oo turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhatarayba joogaan matalan inanka maxamed cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabadh soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kuma nihin goblan kuma nihin dalkan waayahay aad baad maasantaa jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaad tiri baaris hordhaca lagu sameeyey oo dhakhaatiirtii waraysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka ma ydin siiyeen wax tafaasiila oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo may ahayn wax haddeer jawaabna la siin karo wuxuba waxay ahayd nussaacun baanu la joognay goor dambana waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo imaaraayo haddii la saarayo waa unbirida hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasay wadaweydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradoodoo dhiigana waa laga buuxiyey anigu aan arkayo waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaya uu sheekaynaya ma ku garta inaad jaamac tahay adigu haa waa i gartay si fiican buu ii gartay cid walba u timina wuu garanayay waa stable waa siday caafimaadku yidhaahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiisu waa stable waa degantahay wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac aydid oo u waramaya caashe ibraahim aadan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa tababar loogu soo gebagabeeyey guddiga waalidiinta iskuullada ku yaala xeryahaasi tababarkan ayaa ku saabsanaa kor uqaadidda tayada dowrka waalidka ee waxbarashada ubadka dhigta iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga waxaana soo qabanqaabisay hay-adda afzi ee dalka itali taasoo taageerta waxbarashada xeryaha qaxootiga wariyaha v o e-da axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab tababaro muddo shan beri ee socday ayaa waxaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab loogu soo gabagabeeyey in ka badan laba boqol oo waalidiin oo ah guddiga iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo tababarkan uu ku saabsanaa doorka waalidka ee horumarinta waxbarashada carruurta ka warqabidda waalidiinta casharada la siiya ardayda weliba sidoo kale xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan ayaa sidoo kale wuxuu ku saabsanaa in guddiga waalidiinta iskuullada ay la socdaan dhaqaalaha hay-adaha samafalka ay ku bixiyaan iskuullada si markaasi ay u in sidii loogu talagalay loo isticmaalay oo aysan qaab musuq maasuqa aan loo isticmaalin tababarkan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa looga hadlay caqabadaha haysta qaar ka mid a ardayda sababaha iskuullada ay oga tagaan iyo weliba sidoo kale sidii ay waalidiintu door ooga qaadan lahaayeen sidii ardaydaasi dib loogu soo celin lahaa iskuullada tababarkan oo ay bixinaysay hay-adda afsi oo dhanka dhismaha iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gacan ka geysata iyo weliba tababarada macalimiinta iyo guddiga waalidiinta ee iskuullada ayaa waxaa tababarkan dhanka kale bixinayay khubro ka socotay wasaaradda waxbarashada ee dalkan kenya xafiiskeeda dhadhaab iyadoo intii uu socday tababarkan lagu dheeraaday horumarinta waxbarashada iyo weliba sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha waxbarasho ee haystaa iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan markii uu soo idlaaday ayaa qaar ka mida guddigii ka socday iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ka faa'idaystay tababarkan muddadaasi shanta beri ee socday ayaa barnaamijka tubta nolosha ee v o a waxay uga warrameen waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarkan iyo qaababka ay u gaadhsiin karaan iskuullada ay ka socdeen waxaa la yidhaha magacaygu cabdulqaadir cali xare iskuulka wadajir waxaan tababar qaadanaynay shan casho hay-adda f t ayna siinaysay tababar aad iyo aad u qaymo badan baanu yayna siisay haddee tababarka wixii aad qaadato wixii aad qaadato inaad kugu xaraysnaadaan adiga keliga ma aho cilmiga aad barato waxaa loo baahan yahay bulshada inaad uga faa'iidayso waxbarashadaas aanu qaadanay kow lambarka koowaad waxaa kow ka ah ayada oo la bedelay madhadkii hore oo wax lagu barin jiray oo la qaatay c b c magaciisa manhaj la yidhaah oo cusub ayaa la qaatay waan barannay maxaa jira haddii kii hore aan ku soconnay haddaan nahay guddi ama waalidiin wax walbaba oo aanan lala qabsanin ama tababarkeeda aan la helin xaaladda waxay noqonaysaa si kale manhajkaas in la bedelay waxbarashadii oo dhan nooc walba waxay ahayd la bedelay galaaska lixaad ama afraad markii ilmaha saddexaad afraad tagaanba ay bedelahayaan tababarkan wuxuu ku saabsanaa la socoshada iskuulka ardayda waxay leeyihiin xiis loogu talagalay oo ay wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in ay heleen iyo in kale in ay og yihiin baa la rabaa waalidiinta ama guddiga macalimiinta maamulka iyo guddiga waxaa loo baahan yahay wada shaqayn isku xirnaan marka ugu dambayntii tababarkan aad qaadatay maadaama aad ka mid tahay guddiga iskuullada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan ay hay-adda afsi ku siisay muxuu ka bedeli karaa fahamkii hore eed haysatay ee dhanka ka waalid ahaan iyo sidoo kale maamulka iyo waalidiinta iskuulka wuxuu ka bedeli karaa wax fara badan aad iyo aad badan oo weyn maxaa jiro qof aala wax aqoonin waa qof indhala oo socdo laakiin haddii waxbarashadii baabka iyo manhajkii iyo socoshadeedii iyo aqligeedii iyo tababarkeedii aad hesho sidai ay tahay ayaad ku xisaabtamaysaa waxaa sharciga idiin dhexeeya dhexeeya maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iyo bulshada iyo adiga wix aad ku wada socon lahayd oonaad ku hagi lahayd ama aad ku wacdigelin lahayd baanu ka faa'iidnay wax fara badan oo aad iyo aad ugu weyn baanu ka faa'iidnay aniga madiine xuseen xasanaa lii dhahaa xaryaha dhadhaa baan ka soo hadlayaa cabsi macnaha wax fiican bay noo faa'iidaysay shan beri ayaan waxaan wadanay tareeni ayayna siisay cabsi macnaha maasha allah si fiican baan abaal iyo si fiican bay tareeni noo siisay markaan inta ka qaadno macalimiintaan la tagnaa macalimiintaan la u fidinaa tareeniyaha ayna siiyaan waa wax maanta anagoo wax noogal ah oo marka horeba aana anaga ka saynin ayaa maanta halnay wax fiicanoo anaga aan u sheegno ilmihii aan u sheegno oo macalimiintii helamastayaasha waxaan ula tagno oo macnaha maxaad waxaa wada maxay tahay tababarkan maxaad ka faa'iid tababarkan waxaan ka faa'iidna wax fiican oon ilmaheena ula noqonayno oo macalimiinteena aan macnaha si fiican aan u caawino aan u sheegayno macnaha in tababarka oo hadda horta shantaan bere nala siiyo waa tababar aan weligeenaba arkin oo maanta muhiim ah oo markaan hadda macalimiinta aan tagno horta cabaar yaraa tababar mar horaa noogu dambeysay sana horaa noogu dambeysay sanadan tababarka nala siiyey waa tababar inaba caadi ahayn haddana waxaan ula tegaynaa macalimiinta waxaan ilmaheena marka habeen iyo maalin aan kortaagnaanayno saasa cashar loo siiyey maxaa xaal eh ilmihii wixii wax walba waa ka qaadanay tababarkan waa tababar aan inaan caadi aan soo koobi karin waayo waxooda marka markay timaado ka waalid ahaan iyo guddiga iskuullada in tababaro noocan oo kale aad qaalataan maxay ka bedeli kartaa isku xidhka ee macalimiinta ardayda iyo waalidiinta iyo sidoo kale inaad ogaataan lana socotaan xaaladaha waxbarashada carruurta hadeer wax weyn bay ka bedelaysaa sab fiican bay waxaa ga bedelaysaa annaga iyo waalidiinta guddiga waalidiinta macalimiinta ardayda wax weyn bay ka bedelaysaa si fiican baa inaan u hadalno oo macnaha ilmihii markaan iskuulka tagno haddii labadan berwaan ilownay laakiin waxalihii nala siiyey wax fiicanoo ilmaha aaga bedelnaan wadanaa aan u tagno marka markii aad iskuulka dib ugu laabato ka guddi ahaan ee waxyaabihii lagu baray ma u diyaarsan tahay inaad gaadhsiiso ardaydii macalimiintii iyo sidoo kale waalidiinta kale aan ka faa'idayseen tababar ha aad iyo aad ayaan ugu diyaarsanahay walaqluubteedaan ku hayaa inaan ardayda waalidiinta oo kale waay bay had waalidiinta in waa la siiyey inta kaleo xaafadahana inaan macnaha ilmaha kusoo dhiirigeliyo cashar fiican in ilmihii la siiyo macalimiinta si fiican aan ula hadlo saas baa la ii baray taasaan rabaa inaan kala hadlo maxaa ka mid marka waxyaabaha lagu waxaa ka mid ah inaan macalimiinta macnaha saan ula dhaqmi lahaa sidii casharka ilmaha markii sii loo siinaayo markaan meesha tago ilmaha casharka si xiisadaha u kala qaadanayaan xillihii ilmaha macnaha wax loo siinaayo macalimiinta sharciyay leeyihiin anigana sharciyaan leeyahay labada sharci siaan u kala mari lahay ardayda macnaha waxaan aga faa'iidaynayaa meesha markii ilmihii oo meesha markaan wada tagno ilmaha ardayda dhaqaaladii kaloo la keeno wixii la keenta yuniformo tiro badan baa noola keenay yuniformadii annaga baa bixina gacanteena ku bixina guddiga ah yuniformaa la keenay oo ilmihii raashiin baa loo keenaa raashiinka la kariya waan kala kartoronnaa waan fiirinaa kulligii ilmaha buugi loo keeno saytaan u siinaa casharada markii ilmaha macalimiinta siinaya aad baan ugu kartoronnaa waan tawtaagannahay marka hay-adda afsi tababarkana idin siisay ku saabsan arrimaha kawarqabidda waxbarashada ardayda kawarqabka dhaqaalaha loogu talagalay iskuullada alaabtii loogu talagalay ardayda in si saxan markaasi loo siiyo muxuu ka bedeli karaa fahankiina fahankeen wax weyn buu ka bedelaya wax weyn uu ka bedelayaa si fiican bay wax noo siisay macnaa fahankeen hadda daa iskuullada wax weyn baan ka bedelaynaa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay siiyaan bulshada qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo ujeedka tababaradan ay yihiin in hay-adaha ay sare u qaadaan aqoonta dadka qaxootiga sidoo kaleetana waxyaabihii la baray oo uga faa'iideeyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab berrika maalin marka ay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan deegaamadii ay ka soo jeedeenna waxyaabihii la baray ay gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay xilligan si toosa uga faa'iidaystaan tababaradii la siiyo kuwaasi oo xilligan ku maareeya noloshooda axmed nuur maxamed cabdulaahi gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
ayuhu basharkale kudhaygagiwa digaa adniga koldhay haniwa qoraxda dhalatana kuwaagidhigiwa dhaguhu ruux kale dhegaysaniwa tayuhu basharkale kudhaygagiwa digaa adniga koldhay haniwa qoraxda dhalakana aku aagidhigiwa afkii afkii duuniga dheeraaro cuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu herdhiilan dhamaydhihiwa ammaan ku dhigan iskii dhisiwa gabeel quruxdhaay dhamaynkeedwa cabka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadhef heliwa idhowr mooye idhaaflewa jacayl dhexgala wax dhaamalawa jacayl dhexgala wax dhaamalawa abka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa aydhow mooye idhaaflewa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa dhaqaaqi kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhayiwa awadnaha darisani isdhiib ulanwa qofku dheeliyaha dhaqaaq kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhayiwa wadnaha dharisani isdhiibu ulanwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dadiga idinkood dhalaal didiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxin ulcaatasiwa ishqigana dhaylka ku dheeljiwa dhaqanka jiilkana ku dhaadhiciwa dadiga idinkood dhalaal didiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxin ulcaatasiwa cishqigana dhaylka ku dheeljiwa cabka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhowr mooye idhaaflewa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalewa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalewa shacabka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa aydhow mooye idhaaflewa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa
soomaalida qaxootiga ku ah dalka jarmalka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan tallaabooyin dowladda jarmalka ay ku sheegtay inaysan aqoonsaneen wax kasta oo dukumiinti ah oo dadka ay ku caddaynayaan soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyey kii maxamed cabdulaahi farxalay oo ka mid a howlwadeennada ururka seka u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka jarmalka ayaa iiga waramay waxa dadkaasi ay ka banaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan
dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga soomaaliga oo wadankan jarmalku wixii ka dameeyey markay dhacday dowladda soomaaliya oo ah kudii dukumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii tusaal ahaan wadankan hadduu ilmo kuugu dhasho ilmihii waxaa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilma lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama wadanka uu kasoo jeeda ay caddahay marka taasoo kalea kamid a waxaa kamid a familadii wadankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka tusaale ahaan keligiisa ama singalka isku si looma canshuuro familku waxay leeyihiin waxa la yidhahdo shtoya classadry ama system canshuureed oo lamber saddex la yidhaahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familkii laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro sidaa darteed canshuuri baa lagu canshuuraa marka soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo dee guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dukumentiyadii soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran dadkii markay muddo fara badan joogaan wadankii waxaa loo baahan yahay qofkii inuu ama wuxuu rab qofkii inuu codsado dhalashadii wadanka dhalashadii wadankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxaa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay soomaalinimadaadu caddahay taasna wadankana ma aqoonsana dadki waxaa u diiwaan gashan waxaa adigu noo sheegatay baan kuu qornay ciladaasaa marka jirta oo soomaalida ku mudaharaadaysa soomaalida qaxootiga ah ee jarmalka ku nool ee tiro ahaan intay gaarayaan soomaalida wadankan ku nool waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii in ka badan saddex iyo toddobaatan kun oo qof baa lagu qiyaasaa laakiin waxaan isleenahay intaas aad iyo aad bay uga badan yihiin sababaha aan loo caddayn karin waxaa ka mid ah maadaama in badan oo ka mid ah ama la aqoonsanayn soomaalinimadoodii haddii dadka qaxootiga ay ka cabanayaan ee habka ay ula macaamilayso ee dowladda jarmalka ma jirtaa cid kale oo ay gacan ka helayaan ama u doodeysa dhibaatada ay qabaan
waxaa jira hay-ado soomaaliya waxaa jira oo anagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda somaali european corporation ay ka mid tahay oo dadka soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha social ka haysta arrimaha warqadaha ka haysta isku daya inay ka caawiyaan laakiin waxaa anaga laftigeeda in badan oo ka mida naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan qofki waxaa loo dirayaa safaaradii oo kale waxaa leeyahay soomaalinimadii kasoo caddee wuu la imaanayaa dukumentigii buu keenayaa kharash fara badan baa laga safaaradii ka gelaya iyo safarkeedii iyo hawsheedii haddana iyadoo sidaa tahay markuu keeno baa la aqoonsanayn marka waxaan isleeyahay waa system dadku ay u baahan yihin inay ka cawdaan soomaaliduna hadda way ku dadaaleen cabashadana way sameeyeen xalkiina waa waa dhowya waan la sugaya
waa gartay marka ma jirtaa ilaa iyo hadda dad sharciga loo diiday oo dib loogu celiyay soomaaliya
waxyaalaha la yaabi doonta waxaa ka mid ah oo wadankan aa ku arkaysin dowladda jarmalku markay rabto qof soomaaliya inay celiso waxay raadinaysaa safaaradii soomaaliya in la xiriirto inay gohoom ka qaadato ama inay bassboort soomaaliya tiraada ku xirto tiraada soo qaado marka markay iyadu danaheeda u isticmaalayso waa loo dirayaa qofkii waxayna waa la rabaa waxaa laleeyahay okay waxana waa sharci jira oo qofku ku safri karaa ama waxaa la leeyahay warqadii gohoomka safaaradaada kasoo qaada ama safaaraddii bay la xiriirayaan wayna jiraan dad fara badan oo soomaaliya oo sharciyada intii loo diiday wadankii lagu celiyey walow ay ku xiran yihiin gobolada qaar ay kurxi maadaama wadankan wadan federaal yahay gobolada qaarkood ma ogola gobolada qaarkood waa ogol yihiin marka saasay ku xiran tahay marka dowladda jarmanku iyadaa laba af isticmaalaysa marna waxay leedahay dadkii dhalashadeenni iyo aqoonsigiini ma aqoonsanin oo sagaashan iyo kowda wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan marna waxay leedahay marka iyadu u baahato inay danaheeda ku fushatana waxay leedahay waa aqoonsanahay waa isticmaalaysaa
waa gartay marka hadda dhibaatooyinkaasi ayaa jira marka rajada xal in laga gaaro dhibaatooyinka ay soomaalida qaxootiga ee jarmalka ka bannaan baxeen intay la eg tahay
runtii hay-adaha soomaalida ah iyo jaaliyadda soomaalida wadankan ku dhaqan waxay dadaal fara badan ku bixiyeen mudaharaadyo kala duwan bay abaabuleen hay-adda iyadoo kale iyo hay-ada lamid ah waxay sameeyeen inay qoraallo fara badan dowladda kula xiriiraan u gudbiyaan caqabada jirta u bayaaniyaan maadaama in badanoo dadka ka mid ahi oo dadka xafiisyada fadhiya oo maamulka fadhiya ahi wixii dowladdu soo saartay keliya ay tixgelinayaan laakiin dhinaca kale aan la ogeyn caqabada iyo dhibaatada dadka haysata marka waxaan isku daynaya ka hay-ad ahayn hay-adda seco iyo jaaliyadaha wadankan ka jira ee soomaaliyadeed soomaaliyeedba in xoog la saaro markan waxaana aada uga rajo qabnaa in haddii xataa dowladda jarmalku ay ku adkaysato in wixii sagaashan iyo kowdii ka dameeyey aysan tixgelinayn inay keento nidaam kale oo dadku ay ay ku cadayn karaan soomaalinimada hadday noqoto tusaale ahaan oo kale in nuutaarada la tago oo dhaar la sameeyo ama waxyaalo kaleo nidaam kale in loo maro marka nidaam alternative baan raadinaynaa haddeer xalkaas waa dhow yahay waxaana ka rajo qabnaa wakti aan fogeyn in insha allah xal ka yimaado laakiin waa arrin adag oo wakti badan iyo dadaal badan u baahan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi farxalay oo arrimaha qaxootiga iyo banaanbaxooda iga waramayey dhinaca kale safaaradda soomaaliya ayaa iyadana sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii lasoo gaarsiiyo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka maxamuud maxamed tifow oo qadka telefoonka aan kula xiriira ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markayna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaha ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaas oo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaa laakiin wixii gobollo ku saabsan ama gobolkii qolada ay khusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badana jiray oo inta aan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorkii soomaalida aadan ogolayn aadan ixtiraafsanayn aloona safaaradiina ma ixtiraafsanadiin sidaas dareedaad runta ay isu sheegno
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda jarmalka ay diido dukumentiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh wallaahi taasi hadalkaas horta hadalkaas waa jiraa laakiin firi saa hore kugu sheegay baniaadanka iskumid maaha baniaadanka iskumid maaha arrimahaas markayna soo gaaraan toos aniga iyo qunsulka waxaan u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ama isbuuc kastana ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato a jira naga waraysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaas warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka maxamuud maxamed tifow oo iga waramayey arrimo ay ka bannaan baxeen qaxootiga soomaalida ee ku nool dalkaasi jarmalka iyo waxyaabaha ay kala socdaan dhegaystayaal barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa inta ka horaysase waxaannu idinkaga tegaynaa hees uu ku luqeeyo cabdikariim qasaaye
Hab samay hana qurxay waxa tahay